oo taa u horaysa ay tahay yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtida yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtida xagga dhexda waxaa la saamaxayaa iyo istimraariyadda waxaan bilowga la ogolaadeen cagsigan uu kuu sheegayaana waxa ay tahay yuktafaru fi libtidaa'i maa laa yuktafaru fi dawaami bal iminka amhiladeennan dib ugu noqoo maxay ahayd yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa bay soo ahayd amhiladeennan hadduu zine ka cabsado haddii ciddo markaa ay soo dariso islaamnima hadday soo dariso hadduu addoon helo waxyaabahan oo dhan bilowgii lama saamaxin laakiin waxaa la saamaxay fi dawaam wa fi listimraar wa fi lafnaa dhexda ayaa la saamaxay sidaa awgeed baa waxa uu ihi qaacidadan aynu soo marnay dee taa horeu kuu sheegayaa almaanicu daaliu hal huwa kalmuqaalin am laa waa laba qaybood qaybteeda hore waxaa laga cabirayaa intaa uu beytkaa ku sheego waa qaacidadaa qaybta labaadna waxaa laga cabirayaa ee uu kuleeya walahum qaacidatun bilcagsi lihaadi iyadana waxaa laga cabirayaa inta a yuktafaru fi libtidaa'i maa laa yuktafaru fi dawaam horena waynu soo tilmaano markaynu shantii qaacide ee muttafaqu calayhiga aynu soo maraynay qawaaciddii soo hoos gelaysa bay markaa ka mid ahay tani xaggaa hore aynu soo ishaarnay haddaba haddii aynu soo qaadanno amfilo aynu ka soo qaadanno tan horta waynu soo tilmaanay qaybta ah yubtada yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa minhaa darayaan lixraam taasaabay ka soo bilaabmaysa laakiin iminka waxaynu ka soo qaadanaynaa ilaa amhilo dhowra shan meelaha ah yuktafaru fi libtidaa'i maa laa yuktafaru fi dawaam waxa uu markaa keenay waxyaaba yaroo iska qariiba amhilaha low axrama mujaamican bixajin aw cumra faawjuh buu isagoo mujaamica ayuu markaa xaj iyo cumro midkoodun xidhay awjuh baa ku jira midi waxa uu leeyahay waa saxiix waa inuu markaasun joojiyaa laga maarmaana markaasun waa inuu joojiyo dabadeedna ixraamkiisii cumrada iyo xajka saxiix buu noqonayaa idan markaa waxaa la arkayaa bay leeyihin yuktafaru fi libtidaa'i maa laa yuktafaru fi dawaam dee jimaac fi lixraam ah lama saamaxeen laakiin maadaama uu bilaabmay oo bilowgii uu ahaa joojiyeyna waa la saamaxayaa bay dhaha inkastoo dee aqwaad saddexa uu geliyey oo uu leeyahay alasaxu yancaqidu faasidan midda labaad waxa waalida la yidhaahdo qofkii majnuunka ahaa ama junuunkii laa yamnacu ibtidaa alajal ninka isaga ka mas-uulka ah qofka waalan dee ninka u ah mas-uulka xoola wuu usoo iibin karaa markaasu uguna amaahna ugu soo qaadi karaa oo waxau odhan karaa bir igu lahaada bil igu lahaada ma odhan karaa bisamani muajal oo taasi waxa wey waxay noqonaysaa markaa laakiin dawaamkiisii ma aha buu kuleeyahay wax isagu jaa-isa ma noqonayo oo masel iyadoo ajashaasi ay soo socotay hadduu junuunkii yimaado junuunkii hadduu yimaado way kala go-aysaa dayntaasi xaalay noqonaysa way yar kala duwan yihin alibtidaa walistimraar baa halkan farqi yaallaa alibtidaa waa la saamaxaya ibtidaau lajal fi ljunuun laakiin istimraaru lajal fi ljunuun lama saamaxayo macnaheeduna wuxuu noqonayaa ninkan record baad ku lahay lacagtiinuna waydiin muddaysteed oo bil bahay ninkii u waashay markaa waktigaasay tahay in laga bixiyo kolkaa lacagta ajashii baa kala go-aysa oo markaa laa yuktafaru fi dawaam ayay noqonaysaa laakiin isagiiyo majnuuna ciddii ka mas-uulka ahayd hadday rikoorhka kaa iibsatay muddo kula dhigato majnuunba ninkani ha ahaadee ibtidaha lama diidayo dabcan waxa dee cidda lala xidhiidhaa yar kala duwan oo qofkii hore markii horena dee majnuunka majnuunkanoo miyir qabaad la xidhiidhay iminkana dee waa weligiisii waxaad la xidhiidhaysa oo markan uu dee ninkii aada la xidhiidhay caqdiguu idin dhex maray uu waashay dee shaygaa hore wuu kala go-ay oo wuxuunay noqonaysaa wax miyir qaboo lala hadlaa ma jire ninkan dadkii daynta ku lahaa waxba yaa waktigeedii lala sugin ha laga bixiyo oo xoolihiisi ha laga bixiyo markaa waxaa ka dhacday yuktafaru fi libtidaa'i maa laa yuktafaru fi dawaam waxaa ka mid ah qofkii haddii masel sakaatulfidri lagu yeesho waxna aanu hayn uu iska faqiir yahay lama odhanayo aqal wanaagsan baad leedahay addoon shaqaale ana waad leedahay iibi iyaga lama odhanayo ee dee maskinkii iyo khaatimkii kama maarmee waxuna la odhan doonaa ninkani ma hayo zakaat fidrigii ama fidradii ma hayun baa la odhan doonaa laakiin haddii ninkaasi uu ee sidaa haddii marka hore lagu soo yeesho oo isagiioo bixin karaya ayaanu bixinin zakaat fidrigii waktigii la bixin jiray buu dhaafay gashi ahaan baa loogu yeeshay zakaat fidriga oo masaakiintiibaa gashi ugu yeeshay dee goordhow fidrada ama zakaat fidrigaasi dayntiibuu ka mid noqonayaa qofkan lagu lahaa ee waxa la leeyahay dee gurigan iyo khaadimkan iyo kuwanu iibi idan markaa waxaad arkaysaa yuktafaru fi libtidaa'i maa laa yuktafaru fi dawaam oo ninkani kol hadduu kolkii hore isagoo waxayo iska bixin karaya aanu bixinna dayn ahaan loogu yeeshay taqsiir baa ka yimid xaggiisa waxa kale oo afraad oo tusaale noqonaya waxaynu soo nidhi ninkan isaga ah ee dee muxrimka ah ugaadhsi looma ogola ugaadhsi uma bannaana laakiin miday isxigeen oo ugaadh milkisanaayo oo maanta soo qabsadoo haystay ayaa dhintay markaa ninkii muxrimka ahaana wuu ka dhaxlay wuu ka dhaxlay kolkaas dee markaa waxay noqon doontaa in milkigiisii uun uu zuulo un milkigiisiibaa meesha ka baxaya laakiin milkigaa gadaal yimid waxba kama yeelaya ixraamka oo lama odhanaya ninkani mar hadduu dhaxlay ugaadh isagoo ugaadhsadoo kale ay ka dhiganta lama odhanayo waxa uu ku dhaartay ruuxan dumar ah afadiisa inaanu jimaacayn markaa ilaa julxashafa haddii uu sameeyo biduuni istimraar iyadana waxa ay leeyihiin si aa udhici baynaan garanaynbe iyadana waxa ay yidhaahdeen kolkaa way soo gelaysaa misaalkaa oo yuktafaru fi libtidaa maa laa yuktafaru fi dawaam markaa ibtidihii oo ilaa julxashafa dee afadiisii way u banaan tahay bay yidhahdeen laakiin istimraariyadii ajinabi ay noqoto oo xaraama way furantay waa amsiladaa yarara si qaraaiskaabushee markaa labadaa qaacido iska hor jeedaa qaacidadana hoos yimaadaana ogow almaanicu daari'u hal huwa kalmuqaarin aw laa qaacidadaasay hoos yimaadaan labadan oo qaacidadaa labadeeda qaybood ayay labadan qaacida iska hor jeedaana soo hoos gelaya sida amtilada aad ku soo arkayso waxa uhi kolkaa wantahad way dhammaatay alcishruuna labaatankii qaacido bilibaanati bilibaanati annagu iyadoo caddaatay bu oo macaanideedu ay cad yihiin walxamdu lilaah mahadna ilaahay baa leh cala alicaanati kaalmaynta uu noogu kaalmeeyey dhammaystirkeeda wa biintihaa'ihaa labaatankaa qaacido dhammaadkooda ayuu intiha nidaamu sixii kitaabkanina uu ku dhammaaday oo halkaa labaatanka qaacido aan ku dhammeeyey ayuu ku dhammaaday nidaamkii limaa huwa almaqsuud shaygii markaa aan u jeeday ee ahaa kitaabkan tixiisuna isaguna labaatankaa qaacido la dhammaaday marka iyagu dhammaadeen buu isna dhammaaday wasalaamu salaam baa markaa calaykum falyaku buu ihi ha ahaada haadaa nadmiga kitaabkan aan soo nadmiyey falyakun haadaa aakhir alfawaa'id fawaa'idii markaa aan soo taxayey ee aan soo sheegayey ayuu markaa gadaasheedii buu ahaaday ha u dambeeya kolkaa falyakun haada aladii nadamtuhu aakhir alfawaa'id faa'iidooyinkii markaa aan soo sheegayey qawaaciddaasi ay lahayd halkaasi ha ugu dambayso halkaa harar dhigatay buuli xaawiyatan iyada oo markaa koobtay manduumadani liashhari alqawaacid qawaacidda fiqiga intii ugu mashhuursanayd bay markaa koobtay oo dee inahan dambe oo dhami waxay iska ahaayeen markaa dee inihii aan laysku khilaafsanayn tafriicaadkay usii badnaayeen wakamulat way dhammaystirantay buu ihi fii caami sita cashara sanadkii lix iyo tobnaad kaasoo waraa'a alfin kun ka sii dambeeya taasoo intaa aynu tirada aynu soo sheegno min sinil hijra sanadihii hijrada ka mid a markaa maxay isku noqotay kun iyo lix iyo toban kun iyo lix iyo toban markay taariikhdu ahayd ayaan dhammaystiray buuri wa shukru lilaah ilaahay baana mahadle cala alitmaam dhammaystirka ayaan ku mahadnaqaya shukran mahadnaq kaasoo yuwaafii la kulma jumlata alancaam nicmadaa faraha badane ilaahay uu isiiyey waafaqa oo markaas sidii la doonayay u qaabila uma asalaatu wasalaam labadaasoo wada socda abadan weligoodba cala anabiyi alhaashimi nebigii markaa haashimiga ahaa ee ina awowgii haashim loo nisbeeyey dushiisa ha ahaato axmede ahaa waa magacyaasha nebiga ayuu ka mid yahay wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed sidii uu sheegay nebiyullaahi ciisa qur-aanku kaga warramay wa aalihi aalka dushiisana ha ahaato waa aqaaribtiisii reer bani haashim iyo reer bani mudalib ahlu beytkiisana waa lagu tilmaamay dadka xigtadiisaana waa lagu tilmaamay wa saxbihi wa calaa saxbi ala'ima asxaabtii iyo aalkii markaa a'immada hogaamiyeyaasha ummadda ahaa salaamtaa iyo tasliimtaasi dushooda ha ahaato wataabiciina iyo markaa ciddii iyaguba ku raacay lahum biixsaan oo min hudaati min hudaati alumma ummadda dadkooda khayrka dadka tusiya ah wa saa'ir alakhyaar dadka iyaguna wanaagsan dushoodana ha ahaata ahli taaca ee daacada u ehelkaa lirabbihim ilaahooda ay adeecaan ilaa qiyaami saacati ilaa inta qiyaamada ay iska taagayso markaa fii nuskhati lmatni hada albeyt beyt dheeraada ayaa matniga aan sharaxa lahayna kitaabka isaga dheeraad ku ahaa intahat alfaraa'id albahiya fii nadmi alqawaacid alfaqiya intahat alfaraa'id alfaraa'id albahiya way dhammaatay fii nadmi alqawaacid alfiqiya aan markaa taxay kolka haddaba aad dib ugu noqoto ama aad sharaa'idkaba ka dhegaysato ilaa tasxiixaadkeenna waxa uu ahaa aynu soo qabqabanaynay ilaa boqol iyo siddeed iyo toban meelood boqol iyo siddeed iyo toban meelood oo intooda badan ay yihiin khada ama matniga dhacay ama sharax ayaynu ku dul qorno aynu soo tasxiixinay waxaa kaloo iyaduna ku jirta ziyaadooyinka markaa asalka uu ka leeyahay kitaabka asalkii alashbaab wanadaa'ir meelaha uu la dheer yahay iyadana waynu xusnay markaa kollay way dee habboon tahay in cadadka intaa leeg kol haddii akhdaaah ay ku jiraan oo badankooda akhdaaha yihiin ilaa boqolku meelahaas noqonayaan inuu dee qofku aada ugu fiirsado oo isagoon asalka haynin aanay noqon karin inuu ama akriyo ama diraaseeyo ama meelihii la tasiixiyey dee aanu kitaab kale ka naqinin marka intan yala dambe shaarixa ayaa iska leh waxa uu yihi dabeed yaa ayuha nadib kan khayrka u degdegayow oo nadibka waxaa la yidhaahdaa asariicu ila alfadaa'il aldariif annajiib sida munjidka uu dhigayo qofka khayrka u degdegayaa la yidhahda alladii kaasoo xaaza alfatwata watuqya fatwadii wanaagsaneed oo culimmada iyo alla kacabsigaba koobayow in kunta haddii aad tahay shahman shahmigu waa dakiyu lfu'aad asayidu naasidu lxoq waa qofka aada u baraarugsan weeyaan go-aankana le qalbigiisuna uu soo jeedo caamilan adiga oo markaa sida wanaagsan camal falaya falzam laazim buuli in kunta shahman caamilan haddii aada nin wanaa nin qalbigiisu uu daki yahay tahay baraarugsan yahay sida wanaagsanna camal falaya falzam waxa aad ku ekaataa macnaha laasimtaa ku adkaataa biafraadin bahiya fariidooyin alaa iftiimaysa kuulshaas iftiimaysa taasoo markaa tadfar waad liibaani doontaa bilubi qawaacidin lilfiqi fiqiga qawaaciddiisa inteeda dhuuxa baad ku guulaysan doontaa alfaraa'id albahiya kitaabka la ydhaha markaad akrisato uu xayeysiinayaa sheekhu caaliyatan saniya iyada oo markaa sarrayso de waa isku macnown caaliya iyo saniya fackuf dul fadhiista buuhi calaa sharxin lahaa matnigoo keliya ha ku egaanine sharaxan gabaygana bal isna hoos u eg kaasoo sumiya lagu sheegay biaqmaarin mudii'a dayaxyaal iftiimaya sharxun weeye markaa kaan ku leeyahay eego oo licabdilhaadi ninka laydhaha u sugnaatay man liman buu u sugnaaday cabdilhaadigii unbuu sheegayaa saada alculaa dusha ka fulay markaas kornoqoshadii bixusni niyati niyadiisa oo wanaagsan awgeed ayuu markaa meel sare ku fuulay daaka diyaau diin ninka la ydhaha wey ile marka aad dusha eegta kitaabka waxaa la yidhaha asayid alcalaama alfahaama buu ku tilmaamay cabdulhaadi diyaau diin ayaa la yidhaahdaa ibnu ljalaal wabnu ljamaal waa waxa nisbadiisuna waa taa aali zakiya ibnu aali zakiya tii nadiifka ahaydee dahirnayd ee wanaagsanayd taa markaa aalkeedii buu ka mid yahay zahra ahayd faatima waa ina nebi weeye batuul hiya batuul markaa batuul waxaa lagu tilmaamaa man inqataca can izawaaj alcadraa sida maryamo oo kale waxaa kaloo lagu tilmaamaa tabatulka alinqiaac ila allah can iddunya aayaddii maxay ahayd watabatal ilayhi tabtiila markaa ti khayrka u go-aduun iska dheh bidcatun waa waslad nebiga ka mid ah alyaaw mid sarraysa weeye caliya sii sarraysa min khayri khalqi illaahi bay ka ahaatay oo dee nebiga ayaa dhalay faadimo axmed ahaa bilfakhaari alkhaalisiya fakhaar buu u saaxiib ahaa markaa iyo fakri iyo ammaan oo markaa saafi ah sala allahu wasalama allah markaa ha u naxariisto ha nabadgeliyo diljalaali kii markaas weynida u saaxiibka ahaa calayhi dushiisa maa habba taxiya inta salaani ay sida dabaysha u dhacaysa isaga la salaamayo waalaali wasaxbi alkiraam dushooda ha ahaato wa khatama wakhtim ilaahay oo markaa ku khatim buudhoo dushooda yaal salaanta iyo tasliimka ah madaa xaatiqiya waa erey luqa aha markaa ma hayana macnaha ulama marka adigu intaa yaro dambe waa iska mulxaqunbay iska tahay oo shaarixa ayaa raaciyey laakiin ilaa halkaa horunbuu ku egyahay shicir markaa kolley waxaad moodaa in de ay mudan tahay inuu qofku dee dib ugu noqdo oo maaragtay uu soo raacdo oo qawaacidda markaa inta mutafaqa iyo inta mukhtalafka ah iyo awoodda ay kala leeyihiin uu sugo haddii kolleyna fanigan uu kitaabkan ka qaato waa mutawasit baynu odhan karnaa qofku hadduu ka qaato weliba xagga mudawalaadka xiga oo de inta uu sii wadaya imika ashbaahu nadaayir baab buu leeyahay afraad oo halkan kasii dambeeya markaa farciyaadka bay u badan yihin axkaam dee faqiihu ay ku habboon tahay inuu ogaado ayuu leeyahay oo inuu ka jaahil noqdo aanay wanaagsanayn kolkaa qofku de hadduu shaygii waktiga iskaga qaado inuu kolley sugaa waa muhiim ama aanu wacdi unu dhegaysanayo bal caynka u socdee laakiin dee uu isaga qudhiisu inuu dee naqliyo dadka uu faa'iideeyo inuu ku talagalo waxaa laga yaabaa dee kitaabkii inaynu akhrino dabeetana ku hawshoonno haddana qof soo akhriya ayaad kaato amaba sharaa'idkii uun dee ictimaad keliya uu noqdo laakiin waa in rag la helaa dee diraasayn karaa waa mulaaxado meesha ku jirta wey kolle wixii akhdaa qofku hadduu tadriis iyo ta'liif ku jira iyadana way imanayaan ama shariidka ha ahaato ama maaragtay matnigaynu soo akriyayna waana la tasiixin karaa wallahu aclam